waa aayadda boqol iyo labaatan suuratu tawba qaala allahu tacaala maa kaana ma ahaanin buu ilaha yidhi liahli lmadiina reer madiina waman xawlahu min alacraab iyo dadka hareerahooda ah ee reer miyigaa uma habboona an yatakhallafuu inay ka habsaamaan can rasuulillaah nebi maxamed inay kadib maraan oo isagoo dagaal u baxaya inay iyagu ka hadhaan reer madiine iyo reer miyiguba sax ma aha munaasibna ma aha maa kaana alkownu almanfiyu fi lqur'aan lahu macnayaan haddii kaana ama yakuunu qur'aanka manfi ay tahay oo xarfu nafyi u gala macnaheedu ma habboona way noqotaa xalaal ma aha na way noqotaa marka munaasib kuma aha kumana habboona reer madiine iyo reer miyigaba an yatakhallafuu can rasuuliillaah nebi maxamed inay ka hadhaan walaa yarqabuu bianfusihim nafahoodana inay ka jeclaadaan can nafsi naftiisa inay ka jeclaadaan ma aha oo maadaama isaguba kulaylkaa uu maray iyo xaraaradaa iyo kaliisha adag inay iyagu naftooda ka jeclaadaan ma aha marka waa tii uu dareemay abukhaytama saxaabigeenu xalayta ka soo warramaynay isagoo geedkii si harhka lahaa iyo midhihiisii iska haysta waa ki yidhi ma rasuulkii ilaahay baa kulaylkii maraya adiguna halkan aad fadhidaa dabeetana iimaankiisu waa kii diray ee ka daba boqolay nebiga calayhi salaatu wasalaam daalika buu ilahay yidhi arrintaas waxa ay ku timi biannahum iyagu laa yusiibuhum ma soo ma gaadho oo kuma dhaco dama-un haraad walaa nasabun dhibaato walaa makhmasatun gaajo fii sabiilillaahi kuma soo gaadho xagga dambe iska soo qadimo waxaad tidhaahdaa ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix haddii intaa midi ay soo gaadho camal wanaagsan baa loo qoraa hadduu qofka haraad soo gaadho ama nasab iyo dhibaato soo gaadho ama gaajo ay jihaadka ku soo gaadho kutiba lahum bihi camalun saalix camal wanaagsan baa ilaahay u qoraa walaa yada-uuna meel iskuma taagaan walaa yada-uuna isma taagaan oo ma caga dhigtaan mawdican goob yakiidu lkufaara gaalada cadho gelinaya meel gaal cadho gelinaysa isma taagaan walaa yanaaluuna min caduwin naylan cadowna ma gaadhsiiyaan waxyeelo naylkaasi waa waxyeelo iyo kadeed iyo gacansaar iyo weerar cadow kuma qaadaan ilaa hadday sidaa sameeyaan ilaa ad xagga hore wada noqonaysa hadduu haraad soo gaadho dhibi soo gaadho gaajo soo gaadho ay maraan meel cadow ay kaga cadhaysiiyaan dhib ay cadow gaadhsiiyaan kutiba lahum wuxuuna loo qoraa bihi camalun saalix camal wanaagsan baa loo qoraa intaasoo arrimood iyagoo helaya oo intaaba ajri iyo thawaab ilaahay uga qorayo ma habboona inay nebi maxamed kadib maraan ina allaha laa yudiicu ilaahay ma lumiyo ajra almuxsiniin samafalayaasha abaalkooda marka halkaa waxaa nasku kugu tilmaamay camal kastaaba heerka mashaqadiisa iyo tacabkiisa uu gaadhsiisan yahay ayaa abaalkiisa iyo ajirkiisa uu yahay mar kasta oo camalka dhibkiisa uu badan yahay iyo culayskiisu taklifadiisu ajrigiisa iyo hawaabkiisuna mid badan mid badan buu noqonayaa cinda allah ilaahay agtiisa waxaa kaloo aayadda aynu ka faa'iidaysanay gaalka ka cadhaysiintiisa cadowga ahee la dagaalamayaa inay ilaahay raalligelinayso sida ka farxintiisuba ilaahay uga cadhaysiinayso walaa yada-uuna mawdican yakiidu lkufaara ka cadhaysiintiisaa ilaahay raalli gelinaysa mar haddii uu meeshaa ka cadhoodo gaalkii uu ka furtuursany u ka xanaaqsan yahay waa meel khayr ku dambeeya wey walaa yunfiquuna buu ilahay yihi ma bixiyaan nafaqatan sagiira wax yar ma bixiyaan walaa kabiiratan wax weynna ma bixiyaan walaa yaqdacuuna ma gooyaan waadiyan jid socod kuma jaraan ilaa hadday intaa sameeyaan waxbixin iyo socodba kutiba lahum waa loo qoraa bihi camalun saalix bay ka dhigantay camal wanaagsan baa kaana loogu qoraa liyejziyahum ullahu si ilaahay uga abaaliyo axsana maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayeen kii sii wanaagga badnaa baa loo qori kii wanaagga badnaa haddii loo qora intii kalena way daba gashay sidaa weeye alla waxa uu tilmaamay nafaqada waxbixinta jihaadka lagu bixinayo gacan furnaanta maalka lagu dagaalgalayo ha yaraada hase weynaado howlgalka la samaynayo dar ilaahay qofku u soconayo jihaadka gelayo intuba inay sajilan yihiin oo liiska addoonka loogu diyaariyo camalkiisa wanaagsan ay ugu qoran yihiin taasaa nasku uu caddeeya u tilmaamaya marka taa macnaheedu waxa weeye guubaabo ilaahay ummaddan uu siinayo meeshani meeshii lagu raaxaysan lahaa maaha waa safar iyo meel laga tacabgelayo o laga sahay qaadanaye in addoonku aanu isdhiganin oo wixii uu diinta ilaahay ku horu marinayo dadkana ugu helinayo inuu ogaado saasaanay markaa dee naf iyo maal u kala harhaynin oo walaa yunfiquuna nafaqatan sagiiratan walaa kabiira waxbixinta walaa yaqdacuuna waadiyan jid ma gooyaan waadigoo doox ma jaraan dabcan waxaad tidhaahdaa masaafad intaa la eg baan socod ku jaray baad tidhaa hadiyo jeer markaad ka warbixinayso socodka intee oo kilomitr baad jaraysaa saacaddii intaasaan jaraya marka erayguna halkaasumay macnaha isaga tegaya ummaddaa ilaahay uu tilmaamay oo jihaadkii uu ku abaabulay dabeedna inay wada baxaan ayaa halkaa laga fahmaya infiruu khifaafan wasiqoolan iyo nebiga ha ka hadhina iyo haddii uu qofku socod galo intan oo dhan waxaa laga fahmay inaanay ummaddu kala hadhayn dabeetana ilaahay wuu tilmaamayoo dadka qaarkood baa uu rukso siinaya wamaa kaana almu'minuuna baa ilahay uhi mu'miniinta uma habboona liyanfiruu inay baxaan kaafatan iyagoo dhan inay iyagoo dhan wada baxaan ma aha falowlaa nafara miyuu baxo min kulli firqatin qolo walba minhum daa'ifatun daa'ifatun minhum koox ka mida firqadaasi may baxdo firqadaa mac ayaa badan daa'ifaduna waa in kooban in wal oo meel degto oo firqo ah oo qabiilo aba koox ka mid oo daa'ifo ahi may baxaan daa'ifana sii fadhido liyatafaqahuu fi ddiini si ay diinta u fahmaan kuwa baxay ama liyatafaqahuu fi ddiini si ay diinta u fahmaan kuwa soo hadhay waliyundiruu qowmahum si ay qoladooda ugu digaan idaa rajacuu ilayhim markay ku soo noqdaan lacallahum yaxdaruun in si ay u digtoonaadaan inay digtoonaadaan bay u dhow yihiin aayaddu waxay tilmaamaysaa fadliga uu leeyahay cilmigu iyo in jihaadka u bixidiisuna sida qaalibka ay fardul kifaayo tahay cilmiguna fardul cayn yahay markaa ummaddii meel deganba inay isqaybiyaan ayaa nasku uu ku abaabulaya oo laba cadow baa jiro oo cadowna waa kaa gaalka midina waa kaa jahliga saynu horeba usoo ishaarnay marka kan jahligana inaan la ihmaalinin oo laga takhalluso isaganoo ay jirto ummad aqoonta u banbaxda oo cilmiga baranay labadaha isu qaybiyeen markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa baxayey oo jihaadku mararka qaarkood u baxayey markaa firqadda iyo daa'ifada iyo kooxda raacda ayay noqonayaan kuwan laleeyay liyatafaqahuu fi ddiini kuwan diinta soo fahmaya dadka u digaya waa kuwa waxyigu nebiga uu kusoo degayo raacay waaqica nololeed sida loo fahmayo ee loo dabiqayo aayaadkana nebiga ka eeganaya markuu nebigu soo hadho calayhi salaatu wasalaam kolkaana firqadda soo hadhaysa ee nebiga la joogaysa ee waxyiga ka dhagaysanaysa ayaa liyatafaqahuu fi ddiini ay u noqonaysa labada qolaba cumuuman waxaa halkaa nasku uu caddeeyey cilmigu in doorkiisa la siiyo oo ay jiraan dad cilmiga ku dadaala oo jahliga dadka ka saara wa ilaa jihaadka u inxiraafaya oo u leexanaya jihaadaan aqoon iyo cilmi hagaynin waxaa laga yaabaa inuu jabhadays iska noqdo oo uu leexdo oo u inxiraafo ayaa laga yaabaa oo dadkuna had iyo jeer marka ay awood helaan ee cududi jirto haddii aan cilmi iyo xaq iyo iimaan xakamaynayo xikmade aanay jirin waxay iska badan tahay xadgudub baa yimaada sidaa markaa malikatu sabaaba ay tilmaamaysa ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla wakadalika yafcaluun adigaa maanta arkaye wadamadii dhammaayee dhisnaa intay geliyeen colaalkoodii dabeetana ay fasahaadeen oo wax alla wax baaqiah aanu jirinba dad iyo dunyaba la iskaba raaciyey laakiin markaa aqoon iyo iimaan iyo xikmade ay hagayso cududan oo istiqaamatun quwatun maca istiqaama marka istiqaamadii iyo awooddii ay wada socdaan xaqii oo lagu toosan yahay iyo awooddii waxbay islaaxinaysaa waxbay dhisaysaa amnigay kordhinaysaa cabsiday yaraynaysaa waa sida uu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam jihaadkiisi iyo khulafaa uraashiduun waxaa markaa aayadda aynu ka faa'idaysana oo kale barashada diinta la barta iyo fahamku inay sii kala xeel dheer yihiin liyatafaqahuu way ka xeel dheertay liyatacalamuu oo man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ilaahay diintuu fahamsiiyaa marka nuxurka insaanku u abuuran yahay xikmadda cilmigan looga jeedo waxa isaga naftiisa iyo ehelkiisa iyo bulshada kala gudban oo qofkii uu garto tujaaha nafsihi wa tujaaha alumma xaqa ilaahay uu ku leeyahy ka ummaddu ay ku leedahay arrimaha caamka aha uu fahmo hada huwa fiqhu fi diin yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyey uqaatiluu la dagaalama aladiina yaruunakum kuwa idinla xidhiidho min alkufaari gaalada ah walyajiduu fiikum hilda walyajiduu ha heleen fiikum dhexdiina khildatan qallafsanaan iyo adayg garab adag ha idinka dareemeen waaclamuu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay maca almuttaqiin kuwa isaga ka cabsanayuu heliyaa oo uu garab taagan yahay oo u safkooda ku jiraayo u hilinaya rabbi saasaa ilaahay ummadda ku guubaabiyey inay yeeshaan istaraatiijiyad cadowga ay kula mucaamaloodaan oo ay kula dhaqmaan keebaa weerar damacsan keebaa amnigooda khatar ku haya keebaa diintooda iyo dacwad khatar ku haya haddii aanad sidaa ufikirin cadowgunbaa sidan ufikiraya dadka gaaladii markaad adigu sidan ilaahay uu kuu tilmaamayo tidhaahdo ah dadkaan iska nabadgelino oo nabad ha lagu wada noolaado nabadda laftigeedunbaa farahaaga laga maroojinaya iminka waxaasoo dhan oo caalamkaa xudunta caalam ku noole dadka muslimiinta waxaa loo leynaya waa amniga israa'iil si israa'iil ay amni u hesho ayaa masar looga saxeexay heshiiskii aada garanayso ee madaxweyneheedu baarlamaankooda intuu mas qaahiro ka duulay u dhex fadhiistay kaasaa dagaaladii soconaya ay isu taageen kaasaa loo baabi'iyey ciraaq oo iminka dhaqaalaheedii iyo hogaaminteediiba israa'iil ay gacanta u gashay kaasaa dowladaha kale ee islaamka ah ee la jaarkaa israa'iil waxa loo baabi'inayaa waa si amniga israa'iil aanu khalkhal ugelin amnigooda si aanu khalkhal ugelin rubbama ay dhaaftaba mandiqada dhexe oo manaadiqa kalena ciddii awood le loo tallaabayo marka cumuuman tan ilaahay uu leeyahy kuwa idinla xidhiidha kuwa idinla xidhiidha waa kolba ciddii dhow kuwa dheer baa laga yaabaa in lala heshiiyo xabad joojin lala samaysto qaybaha saasa istraatiijiyadaasa lagu wadaya waa suu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam jihaadkiisu jaziirat alcarab buu ka soconaya markii jaziirat alcarab laga soo hoyday wadakhala annaasu fii diin illahi afwaajan dadkuna diinta ilaahay iyagoo ummadaha ay soo galeen waa kii ruum buu u tallaabay isaga oo ogsoonaa hadalhaynta sida abuucamar araahib aynu xalayse ka soo warramaynay reer ruum buu soo hogaaminayay ninkaa gaalka ahaa nasaarada ka mid ahaa ee carabtii madiine ahaa reer ruum buu soo hogaaminayay markaa kolkuu maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam in hiyigooda ay ku jirto maalin maalmaha ka mid in madiine usoo kicitimaan isaga laftiisaa colkiisii diyaarsaday oo bartoodii ku aamusiiyey oo ugu tegay oo calankiisii ka taagay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka xaquna quwaddiisuu leeyahay doonayaana inuu xaqiijiyo kufriguna sidaasoo kale ka laga itaal roonaado hadh loo jiidi maayo waana laba isu bid ah oo iska hor jeeda oo aanay suuragal ahayn inay heshiiyaan xikmadda ilahayna saasay ku dureertay dadka islaamkaana ilaahay saasuu ku imtixaanayaa markuu uhi walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacd lahuddimat sawaamic wa biyacun wa salawaat wamasaajid yudkaru fiiha smu llahi kaiira alla waxau ihi walyajiduu fiikum hilda hilda kol haddii ragisayo kol haddaad tahay qof mabda ku soconaya sarreeyo oo saamiyaho ummaduu ku hogaaminayo ducufku ma wanaagsana waa lagu ishaaqsanayaa waa lagu soo helayaa dabeedna waa lagu cabayaa jeefkaa lagu ridanaya sidaynu maanta arkayno iyagiibaa dhololayo oo waxa ay leeyihin waxanba maanaan filay meeshuba macaynkana ahe haddaa dhulkao dhamiba wuu iska wada sahlan yahay meel booraan lagu turunturoonayo lahibaa dee ma jirto kol hadday meel walba sidan yar un loo gelayo waana laga yaabaa dariiqo kale inay dee waxu maareeyeenoo ay yidhahdeen war mar haddii koonayaasha inagu adkaadeen ka meeshan jooga baqdaadna aan la heshiino war adiguna annaga nagu wareeji meesha adiguna aayar iska siibo oo bal meelaha nooga bax oo maaragtay dariiqo kale laakiin waxa u daran iyaga dhaqaalahana inay helaan cisi ay ku faanaanna ay helaan allah ka warramay mu'miniinta iyo nebigo waxau uhi maxamedun rasuulu llahi waladiina macahu ashiddaau cala alkufaari ruxamaau baynahum acizatin adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin yaa ayuha nabiyu jaahid alkufaara walmunaafiqiina waglud calayhim intaasoo nusuusii macnahanay sheegay waxa alla uu tilmaamay barakada iyo cilmigu markuu usoo kordho dadka mu'miniinta ah bal dareenka ay u leeyihiin iyo munaafiqiintu say u dareemaan waidaa maa unzilat suura buu laha yidhi marka suurad la soo dejiyo fa minhum munaafiqiinta waxaa ka mida man yaquulu mid odhanaya ayukum kiineebay zaadad hu u kordhisay haadihi aayaddani iimaanan haadihi suuraddani iimaanan war bal kiineebay wax iimaana u kordhisay ilaahay baa u jawaaba wuxuu uhi faama aladiina aamanuu dadka alla rumeeyey fazaadathum iimaanan iimaan bay u kordhisay wahum yastabshiruun waanay ku bushaaraysanayaanoo isku hambalyaynayaan qur-aankii iyo cilmigii aqoontay heleen wa ama aladiina fii quluubihim marad kuwa qalbigooda cudurku uu jiifo fazaadathum waxay u kordhisay rijsan rijsan cadaab iyo dembi iyo ciqaab ilaa rijsihim dembigoodii kale iyo ciqaabkoodii kale ugu dartay wamaatuu way dhinteen wahum kaafiruun iyagoo gaalo ah iyagoo gaalo ah ayay geeriyoodeen marka balaadaasay ka kasbadeen oo waxigu khayr buu kordhiyaaye laakiin khayrkii baana xaggiisa u kicin iyagu marka dee nasku waxa uu tilmaamayaa ayaandarada ummadaha qaarkood haysata ayaandarada haysataa waata keentay iyagoo goobtii qaaliga ahaydee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam agtiisa fadhiya oo ka ag dhow rasuulka sala allahu calayhi wasalam qur-aankii kariimkaana soo degayo asxaabtii ay khushuucsan yihiin majliska nebiga la kala cidhiidhyanayo oo qofku uu ku xisaabtamayo boosuu helo inuu ka helo ka habsaamaano maalintaa uu isku ciilkaambiyayo ayaa munaafiqiinta meesha madaxa soo geliyey marka qur-aanka malaguu ku dul akhriyo nebiga asxaabtuna ay ka weeleeyaan ee la kaakaco ayaa hadalkaa odhanaya ayukum zaadatu haadihi iimaanan bal waa yahay iimaan buu kordhiyaa baa layi qur-aanku yahay war inaa wax maydinku duxeen subxaana allah inaa wax maydinku duxeen ilaahay baa u jawaabo qofkaan waxba ku duxayn waa ka aan weel haysanin ama weelkiisu aanu culayn laakiin ka isaga weelkiisu hagaagsan yahay waa kaa yastabshiruun baa ilahay fazaadatum iimaana wahum yastabshiruun saasaan ahayd ficlan oo waxay ka gaari jirtay asxaabta ridwaanullaahi calayhim kuwa madiine ka maqan baylahdooda si cilmigana ay u helaan dee waa kii cumar binu khadaab ka warramayay baylahdana loo debero waa la kaltami jiray ama waa la cishatami jiray hebelow macnaa toban qof ama shan qof baa deegaankan wada jooga markaa maalinba nin baa lagaga tegayaa xoolaha iyo reeraha inuu sii ilaaliyo caruurta iyo dumarka uu sii muraaqabayo sii ilaaliyo xoolahana raaco afarta kalena waxay soo xafidayaan xadradii nebiga ay tegayaan goobtii jaamacaddii qaaliga halkaasi cilmiga soo xafidayan waxayga nebiga la joogaan dee qofka waxa laga yaabaa wiiggii hal maalin inuu kusoo hagaago ragna saasay ahaan ragna waxay ku leeyihiin ayukum zaadatu haadihi iimaana waa ayaan daro awalaa yarawna buu ilahay yihi miyaanay munaafiqiintu arkaynin anahum iyaga yuftanuuna in la belaynayo fii kulli caamin sanad walba maratan hal jeer aw maratayni laba jeer mar ama laba ayaa sanad walba fashilaadi ku imanaysa uma laa yatuubuuna alla u noqon maayaan walaa hum yadakkaruun waantoobina maayaan ma waantoobayaan munaafiqa ilaahay baa ka warramay oo waxa uhi waa ibtilaysanyi sanad walba laba jeer baa ibtiladaasi soo maraysa iyo imtixaankaasi marka fitnadani waa fashilaada uu qur-aanku fashilinayo cadaawadooda iyo asraartooda mar ama labay dhacay dee shantii sannadood tobaneeyo jeer bay fashilmayaan intee oo fashilaad bay suuradani geysatay markuu ilaahay waa minhum wa minhum wa minhum badin ayuu leeyahy waxaa kaloo aimada qaarkood ay ku fasireen annahum yuftanuuna fii kulli caamin maratan aw maratayni mar ama laba ayaa jihaadka la faraya in la jihaado oo howlgala ciidan la fuliyo la baxo dabeedna markaasaa iyagana arrinkoodu muuqanayaa oo ay caddaanayaan waidaa maa unzilat marka la soo dejiya buu ilahay yidhi suuratun suurad qur-aanka ka mid a nadara waa eegayaa bacduhum ilaa bacdi munaafiqiinta qaarkoodba qaarka kalea hoosta laga eegaya hal yaraakum buu leeyahy ma idin arkayaa min axadin cidhi war cidhi miya ina arkaysa uma insarafuu buu ilahay yidhi uma intay iska hubiyeen in cidhi arkaysa iyo in kale insarafuu way dhaqaajiyeenoo way gadoomeen sarafa allaahu quluubahum ilaahay qalbigooda ha gediyo biannahu qowmun laa yafqahuun waa daraan waxba fahmayn ilaahay ha daba rogo qalbigooda wax khayr ayay fahmin oo abaar la yagaa doortae marka sidaasaa ilaahay uga warramay waa arrin kale oo dhacday oo ilaahay halkan uu ku muujiyey waa faqi maa yakuunu min najwaa halaatatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم أينما كانوا marka nimankii kolkii hore waxay ahayd ayukum zaadatu haadihi iimaan kolkan kalena hal yaraakum min axadin bay ku dhacday suuratu nuur akhirkeeda haddaad akridana waxa ilaahay oo ku tilmaamay inay yatasallaluuna liwaada intoo gidaarada dabeedna la isku toosiyo ayaa sidaa lagu siibanaya macnaheedu waxa weeye qofku marka uu heelan yahay xaq tarbiye iyo taskiye uu leeyahay macaan iyo dhadhan buu u sameeyaa jaadibiyadna wuu leeyahy wuu soo jiitaa marka kalena qofka waxalla wax dee macnaaha iyo dhadhanu u samaynayaa baan jirin kalaa bardaana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa kaloo aad dareemaysaa qofka munaafiqa ahi marka ummadda dhexdeeda joogo dan caamala lahayoon isaga aan wixii uu doonaya ahayn diiq buu ku jiraa diiq ayuu ku jiraa dabeetana waa kaa dhaqaajinaya laqad jaa-akum buu ilahay yihi xaqiiqanimo waxaa idin yimi rasuulun rasuul baa idin yimi rasuulkaasoo min anfusikum nafihiina ka mida ummad yahay oo bani aadamkiina rasuulkaasoo casiizun uu ku culus yahay calayhi isaga maa canidtum ay canatukum waxa dhibaatadiina ahi kuma sahlana xariisun calaykum waa mid idinku lexe jeclo badan oo idinku dadaalaya xariisun calaykum calaa hidaayatikum wa calaa najaatikum inaa hanuuntaan oo badbaadaan aad buu ugu dadaal badanya waa idinku lexe jeclo badan kuma sahlidin aftiisa ma sahlanidin bilmu'miniina dadka alla rumeeyo ra'uufun raxiim ra'uufun raxiimun bilmu'miniin mu'miniintana aad buu ugu naxariisanaya rasuulkaasi fa in tawallow haddii haddaba ay sii jeedsadaan oo rasuulkaaga intaasoo sifala ay waxba kaa qaadan waayaan faqul waxaad tidhaahdaa xasbiya allah ilaahay baa aniga igu filan kol haddaa isu diyaariseen inaad garabkayga ka baxdaan laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane calayhi tawakaltu isagaan tala saartaan arrimaha u dhiibtay wa huwa rabu alcarshi alcadiim ilaaha carshiga weyn leh carshiga weyn ilaaha u saaxiibka iskale wey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam halka uu ummadan ka gaadhsiisan yahay iyo siduu isagu ugu fikiraya iyo dareenkiisu sida uu yahay iyo munaafiq siduu yahay baa kala dheer labadaasaa kala tegay marka nebiga caynkana calayhi salaatu wasalaam meeshuu maray iyo jihaadku galay iyo naf iyo maal wixii uu bixiyey in laga dhowrsado maya nebiga noocana ummadda islaamka qiyaadadeedii iyo hogaaminteedii iyo daacigeediibuu ahaa dareenkan uu dadka u lahaa inay yeeshaan dadka ducaadda ahi iyo dadka hogaaminta ahi waa lagama maarmaan oo qofku dee waa ka duwan yahay haddigii nebiga marka uu maslaxadiisa gaarkaa ka fikirayo ama marka ay tiis uun xanuujinayso ila ilaahay waxa uu nebiga markuu ka warramaya xariisun calaykum xariisun calaykum waa ka warramay isaguna wuxu uhi wardadow aniguna guntigaan idinsoo haya idinkuna sida xaydhaweynka ayaa tatahaafatuuna fi nnaar baa dabka sidaa isugu shubay qofku dab buu shidayaa dabeedna waa iska kulaalaya roob baa da-ay xaydhaweyn fara badan iyo balanbaaliso yaryar oo juquuqdaasun haya ayaad maqlaysaa dabka si dhib yar u gelaya qofkuna saasuu uga celinaya xayawaankan gubanayaabuu uga naxayaaba marka anna guntigaan idinsoo haya idina gacantaydaa ka siibanaysaan buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebi maxamed baa ilaahay uhi ummadda isagaa nafahooda ka xiga markay naftaada iyo nebiga kuu joogsato iyamaa ku xiga nebigaa ku xiga calayhi salaatu wasalaam oo naftaada kaaga sokeeya lidaalik baata aayadda waxay kuu caddaynaysaa xikmaddu u yidhi nebigu qofku muumin noqon maayo jeeroo aniga uu iga jeclaado naftiisa maalkiisa iyo ubadkiisa iyo ehelkiisaba intaba ilaan isagiibaa kaa jecel naftiisii cid walbe waxa khayru daliilna uu yahay naftaadu waxa ay ku faraysaa inaad kodada iyo karkaarka ka dhacdood naar daftidhaado dee nebiguna wuu kaasoo hayaa marka rasuul allahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu kaga soo kabanaya nasiixo iyo wanaagna u ah in sunnadiisii iyo hadigiisii la oogo isagana lagu daydo sala allahu calayhi wasalam loo duceeyo lagu salliyo sidii uu isaguba lahaa qofka mar kastoo la adaamo ducadaa akhriya ee derajada wasiilada la idhaahdeen addoon addoomaha ilaahay ka midihi uu gaari doono aanoo rajaynaya inaan isaga noqdo qofka ilaahay ii weydiiya iguna salliya xallat lahu shafaacati allahuma rabba hadihi dacwati taama wsalaati alqaa'ima aati muxammadan alwasiilata walfadiila wabcathu maqaama maxmuudan aladii wacadta intaa iyo salliga marka shafaacadayda a waajibaysu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaasha in la caayo la ceebeeyana hadalkeedaba daah qofkuna waxba umuu tarin rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii uu xaq ilaahay uu leeyahay uu siiyo ama derajo derajada basharka uu isku dayo siduu u weyneynayo ama isagoo islaba waxu tar inuu derajada basharka dhaafiyo oo xuquuq ilaahay uu leeyahay iyo awoodaha ilaahay uu idhaahdo nebigaa leh taasina waxba umuu tarine meel buu kaga dhacay rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka sida loo weyneynayo iyo sida loo raacayo intaba isagaa inoo bayaamiyey hadigiisa iyo axaadiistiisa laga akrin karaya